بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين casharka shan iyo tobnaad waxa uu ka bilaabanayaa baabka labaatan iyo sideed baabul witr witriga halkan asalkeeda witri waxaa la yidhahdaa ragcadda keliya oo ugu dambaysa oo habeenkii lagu khatimo salaada laakiin salaatu leil baa hadda loo jeeda marka salaatu leil waa la dhahaa tahajud waa la yidhahdaa witri waa lagu magacaabaa hadda marka waxaa loo jeedaa salaatu lleil sida xadiidkaba oo caddayn doono oo aynu ka arki doono alxadiid alxaadi walcishruun bacda almiya xadiidka labaatan iyo ko boqol iyo labaatan iyo ko waxa uu yihi can cabdillaahi can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma ilaahay ka raadnooday qaala waxa uu yihi qaala rasul qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam cabdullahi bni cumar baa waxau leeyahay sa'ala rajulun annabiya sala allahu alay wasalam nin baa nebiga weydiiyey wa huwa nebiguna calayhi salaatu wasalaam cala almimbar ay uu salaadii khudbaynaayo jumcada oo mimbarka saaran yahay ninkaasi waxau weydiiyey wuxuu yihi maa taraa maxaad aragtaa macnaha seebaad u aragtaa weeye fii salaati lleyli salaada leylka in loo tukanaayo qaabkee loo tukanaayo marka cadadka nebigu ma weydiinaayo ninkaani cadadka ma weydiinaayo nabiga laakiin wuxuu u weydiinayaa qaabka iyo kayfiyada loo tukanaayo ma laba laba ragcadood ba ma afar afar ba qaabkaas ayuu weydiinaya fa qaala rasuulu llahi sala la ala rsulka ilahi waxau yihi markaa matna matna laba laba laba laba loo tukanayo fa idaa khashiya axadukum hadduu qofkiin ka baqo asubxa subaxdii inay waagu ku beriyo sallaa waaxida hal buu tukanayaa fa awtarat lahu maa sallaa witri uga dhigta wixii uu tukaday oo habeenkii o dhan soo tukaday manaa labalaba uu tukanayaa haddii markaas waagu is yihahda al waagi waa kugu beriyaadon salaadii weli dhamayn salaatuleilkii halkaa ragcad tuka markaa witri salaadaadi ka dhigo wa annahu kaana yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum aakhira salaatikum salaadiina waxa ugu dambeeya bileyli hameenka witraa witri ka yeela taas ayuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wassalaam xadiidkan marka macnaha uu ka hadlayo oo waxa weeye su-aasha sida nebiga loo weydiiyey cadad lama weydiin meeqaa la tukanayaa lama dhihin dad baa waxay u qaateen oo u fahmeen salaatuleyli matna matna in alla intii la doonaa la tukan karaa marka ama boqol tuko ama ka yare matna matna bay yidhaahdeen laakiin sida axaadiista kale inoo imaanaysa oo axaadiista caaisha iyo xadiidkan marka la isku fasira kasoo baxaysa waxa weeye salaatuleyl waxaa loo tukanayaa laba laba ragcadood oo nebiga waxa markaan la weydiiyey waa qaabka loo tukanaayo markaasuu yihi matna matna ay labalaba u tukada marka nebigu intiisa badan labalaba u tukan jiray way dhacday afar afar inuu israaciyey wayna dhacday sideed inuu israaciyey saddexna witra ka dhigay way dhacday inuu lix israaciyey intaba way dhacday calaa kulli xaal marka waana laga badin karaa oo waxa weeye afar afar iyo waa loo tukan karaa oo waa la xiriirin karaa afar afar oo sidaa caaisha ayaa werinaya nebigu afar afar inuu mararka qaarkood tukan jiray maxaynu markaa xadiidkan ka qaadanaynaa axaadiista kalean ku caddaynaynaa lakiin horta xadiidkan maxaynu ka qaadanaynaa ko waxaynu ka qaadanaynaa awalan marka ugu horeysa inay salaatu leil habeenka salaatooyinka la tukanaayo bacda alcishaa in laba laba ragcadood loo tukanaayo sida wanaagsan inay laba ragcadood taa loo tukado laakiin waa laga badin karaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana alwitra yakunu aakhira salaati lleil xabadda witriga waxay noqonaysaa aakhirka salaada ugu dambeeya ayay noqonaysaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa waqtul witri inuu ku dhammaanayo waxa weeye inta ay maaragtay biduluuci lfajri markii waagu uu beri rabo oo salaadii usbax ay soo gelayso ayaa witrigiina waktigiisi dhammaanaya waa joogsanaya inta ka horeysa al rabaa in la witriyo markaa afar waxaynu ka qaadanaynaa alafdal ana alwitra yakunu bacda salaati shafci macnaha witrigu inuu noqdo laba laba markii loo tukado shafciga waa labalabade kabacdi markaa in witriga lagu khatimo ayaa wanaagsan oo waxa weye sidaas nebiguba u sheegay calayhi salaatu wassalaam haddii marka la israaciyana laa xaraj oo waxa weeye saddexda witrigaaba haddii la israaciyo waa la heli kara oo laba dhinacba waa ku bannaan tahay inaad saddexda witrigaa israacisid iyo inaad intaad laba ragcadood tukatid haddana hal ragcad tukatid intaba waa wax bannaan wey marka istixbaabulwitri baynu ka qaadanaynaa culamada qaarna wujuub bayda gaarsiiyeen oo abu xaniifa iyo waxay qabaan inuu waajib yahay witrigu waayo axaadiis laga fahmaya inuu waajib yahay ayaa ku tusinaysa ama salaatu leyli cadadka la tukanayo axaadiistan soo socotaa caddaynaysa oo waxa weeye xadiidka hore cadad kama hadlin ay kayfiyada buu ka hadlay xadiidka boqol iyo labaatan iyo labo waxau odhanaya can caaishata radi allahu canha qaalat caaisha radi allahu canha waxay tiri qaalat waxay tiri min kulli leyl habeenka oo dhan qad awtara rasuulu اllahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay waa witriyey ay macnaha salaatuleylka habeenka oo dhan gelinka hore waa ka tukaday dhexdana waa ka tukaday gadaalna waa ka tukaday saasay ujeedaa min kulli leyl habeenka oo dhan saasay ujeedaa oo iyadaaba sii fasiraysa waxay tihi min awali leyl habeenka gelinka hore oo macnaha salaadii cishe markii la tukadayba witrigii wuu raaciyey oo macnaha salaatuleylkiisii isla markaasuu raaciyey witrigii siwuu tukaday waa iska seexday way dhacday wa awsadihi habeenka bartankiisana waa ka tukaday dhexda oo macnaha intuu fiidka hore seexday goor dhexe soo kacay salaatuleylkii tukaday oo witriyey bu haddana iska seexday wa aakhirihi intuu fiidka hore iska seexday buu aakhirka habeenka soo kacayna way dhacday laakin fi aakhiri xayaatihi muxuu daa'imay faintahaa witruhu witrigiisu wuxuu ku dhammaaday bay tidhi ila asaxar ay macnaha ilaa waqti suxuur macnaha xilliga suxuurta inuu soo gaarsiiyo aroorta hore ayuu markii dambe saasuu nebigu aada iyo aad u daa'imi jiray marka waxay caaisha inoo sheegtay oo xadiidkaa inoo caddaynaya saddex arrimoodba inaad samayn kartid inaad markaad salaadaada cisho tukatid aada witrigiisi witrigiina raacisid adugu marka witrigaa ama saddex tuko ama shan tuko ama toddoba tuko ama koob iyo toban tuko koob iyo toban baa ugu badani saddex iyo tobanna mar waa laga dhigi karaa intaasaa nebigu ka sugnaatay intaad doonti tuko laakiin witrigii ugu dambayn inaad witriyeysid wa marka inaad cishihii markaad tukatidba aad raacisid waa heli kadhaa oo fi awali leyl intaadan seexan waxaad kaloo heli kadhaa intaad seexatid inaad saqada dhexe usoo kacdid oo hameenka bartankiisa aad samaysid kabacdina iska seexatid waxaad kaloo heli kartaa suxuurtu marka ay soo dhowdaayay hal saac ka hor oo kale inaad soo kacdid oo markaas aad tukatid ood dhammaystirtid oo hadhowna markaas salaadii subax markay kuusoo gashana aad salaadii subax iska tukatid xadiidkan marka waxaynu ka qaadanaynaa saddexdaa arrimood buu inoo bayaanaya xadiidku laakiin kee afdalah afdalku waxa weeye in laga dhigo aakhirka marka xadiidku kow wuxuu inoo caddaynayaa jawaazu alwitri fi awali leyl wa awsadihi wa aakhirihi saddexdaba inay bannaan tahay laakin alafdal inay afdalku waxa weeye ka nebigu uu daa'imay markii dambe leannahu sida fadliga badan ayuu nebigu daa'imaya calayhi salaatu wassalaam ama culamadu waxay ka hadlaan oo waxa weeye maaragtay uu khilaaf ku jiraa ma waajiba mise waajib ma aha waajib miya iyo waktigeebuu bilaamaa ilaa waktigee ku egya calaa kulli xaal xadiidku waadix wuxuu ka dhigay saddexdaa waktiba kii aad rabtid inaad ka tukan kartid ood nebiga ku dayatay calayhi الsalaatu wassalaam alxadiid aلthalith wاlcishruun bacda almi'a xadiidka boqol iyo labaatan iyo saddex iyadana waxaa laga wariyay can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam yusallii min alleyl nabiga calayhi salaatu wassalaam salaatuleylka ayuu tukan jiray yusallii wuu tukan jiray min alleyli ay salaat lleyl waxauu tukan jiray talaata casharata ragca saddex iyo toban ragcadood ayuu tukan jiray waa marmar bay ka dhacday nabiga calayhi salatu asalaam lakin kow iyo toban baa u badnaa yuutiru uu ku witrinaayo min dalika arrintaas saddex iyo tobanka bikhamsin shan xiriira macnaa waxa weeye intuu nabigu tukada sideed laba laba ah ayuu markaas shan xiriira witriga ka dhigi jiray meeshii awal uu ka dhigi jiray witriga waxa weye maaragtay uu witriga ka dhigi jiray inuu tukado saddex ayuu wuxuu sameeyey inuu witrigii xiriiriyey shan taasna marka way dhacday oo waxa weeye nabiga calayhi sala slam waa sameeyey marka waxay tiri yuutiru wuu widrinaayo min dalika bikhamsin shan buu ku widriyey laa yajlisu uuna fariisan fi shayin wax ka mid a ilaa fi aakhiriha shantaa macnaha dambe wuu xiriiriyey oo waxa weeye ma fariisan mana atixiyaadsan oo shan xiriiru ka dhigay marka way bannaan tahay in shan lagu witriyo wayna bannaan tahay in saddex lagu witriyo wayna bannaan tahay in hal lagu witriyo laakiin haddii saddex lagu witrinayo ama shan lagu witrinayo la israacinayo waxa weye lama fariisanayo oo waxa weye waa la israacinayaa oo hal mar ayaa aakhirka inta la fadhiisto ayaa la asxiyaadsanay maxaynu marka xadiidka ka faa'ideynaa ana nabiya sala allahu calayh wasalam inay dhici jirtay mararka qaarkood inuu saddex iyo toban ka dhigay inay dhici jidhay saddex iyo tobankaa marka kuma jiraan labada ragcadood oo sunnaha ah oo salaada subax oo culamada qaar ba waxay yidhahdeen labada ragcadood oo saddex iyo tobankaa waa kuwii salaada subax ma aha marka oo waxa weeye sida axaadiis badan ku sugnaatay nabiga calayhi salatu salaam mararka qaarkood waa tukan jiray waxa weeye saddex iyo toban laba waxaynu ka faa'ideynaa wa annahu yuutiru bikhamsin inuu fi bacdi alaxyaan inuu shan ku witriyeyn jiray ayaanu ka faa'ideynaa way bannaan tahay ragcadda ugu dambaysana uu fariisan jiray oo hal atixiyaad leh shan ragcadood oo hal atixiyaad leh inuu samayn jiray saddexna wuu sameeyey oo way dhacday waxaynu kaloo ka faa'ideynaa ana almuraad yakunu fi salaati lleyl matna matna macnaha la yidhi xadiidkii hore fii kayri lwitri inay tahay macnaha marka la yidhi matna matna baa loo tukanaya waa sideedda ragcadood oo salaatuleilka marka salaatuleilka labaa loo kala qaada sideed laba laba ah salaatuleil baa la yidhahdaa saddexda dambana witri baa la yidhahdaa ama shan laga dhigo ama saddex laga dhigo ama hal laga dhigana intaa dambana witri baa la yidhahdaa marka sideeddaa hore iyaga labalabaa loo tukanayaa oo sida taraawiixdao kale labalabaa loo tukanaya ama sadde witriga saddex waa laga dhigi karaa oo hal hal hal hal atixiyaad leh shanna waa laga dhigi karaa hal atixiyaad leh wax labadhidaho toddoba waa laga dhigi karaa waxa weeye saas ayay ku banaan tahay qaala sheekh islam ibnu temiya waxa uu yidhi afdalku waxa weeye salaatuleilka waxa weeye bacd almaktuuba waa qiyaamu leyl macnaha salaadaha sunnaha ugu ugu fadli badan waxa weeye salaadaha la tukado salaada waajibkaa kabacdi waa salaatuleilka weeye waxa ugu sii awkadsan oo aad iyo aad ugu siinsanna waxa weeye maaragtay waa witriga iyo labada ragcadood oo salaada subax salaadaha sunnaha oo la tukado oo dhan waxaa ugu fadli badan waa salaatuleilka witriga iyo salaada subax labadeeda ragcadoodna aad iyo aad baa loo adkeeyo iyaga lagamaba tagaba oo aad iyo aad ayaa loogu dadaalaa oo nebigu kayada tegi jirinba ilaa uu yidhi waxa weye labada ragcadood oo salaada subax ka horeeya adduunka iyo waxa saaranba waa ka khayr badan yihiin amaa wujuub badan bay ku soo aroortay nebiga witrigiisu waxa weeye noocyo badan buu nebigu u tukaday mar waxaa dhacday hal ragcad inuu ku witriyey marka culimmadu waxay yidhahdeen way bannaan tahay hal ragcad in witr laga dhigo laakiin waa goorma salaatuleylka iyaga sideeddaa ragcadood la yskuma hayo oo salaatuleylka matnaa matnaa loo tukanayo laakiin maxaa lagu witrinayaa ragcadi waa lagu witriyey oo waa ka sugantaa nabiga saddexna waa lagu witriyey oo nabiga waa ka sugan taale shanna waa ujeednaayo waa ka sugan tahay toddobana waa ka sugan tahay oo waxa weeye iyadana way sugan tahay intaasoo dhan calaa kulli xaal marka waa arrin waxa weeye maaragtay rukso ah oo sunno ah oo qofku uu waxa weye siduu rabo u samayn karo laakiin un aakhirka ugu dambeeya waa inay witri tahay oo tiro isdheer waa in loogu dambaysiiyaa waayo haddaad shan haddaad tukatid ragcad baa ugu dambaysa witrigaasaa la rabaa marka siduu nebigu u yidhi ijcaluu aakhira salaatikum witran amaa in la yidhaahdo salaatuleyli matna matna buu nebigu yidhi intaa rabaan iska tukanayaa dhowr iyo labaatan baan ka dhigayaa soddon baan ka dhigayaa ma soconayso waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay ma kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yaziidu fii ramadaan walaa fii gayrihi ixdaa cashara ragca weligii nebigu kama badin ramadaan iyo ramadaan la-aanba koob iyo toban ragcadood weligiiba nebigu kama badinba waa sidii khaalibka ahayd laakiin marmar way dhacday inuu saddex iyo toban ka dhigay marmarna way dhacday bacda alwitri intuu koob iyo toban tukaday oo witrigii dhameeyey inuu labada ragcadood witriga ka dambaysiiyeena way dhacday oo waxa weye imaamu muslim baa werinaya oo waa xadiis saxiixa baabka ku xiga waxa weeye baabka sagaal iyo labaatan baabu dikri caqiba asalaa salaada gadaalkeeda ay bacda asalaa markii salaadaha la tukado assalaamu calaykum waraxmatullah la yidhaahdo dikriga iyo adkaarta la akriyo ayuu baabkaana baab uga dhigay shiikhu ducooyin baa jira iyo adkaar fara badan oo nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam oo saxaabada ka sugnaatay nebigu baray iyaguna waxa way ku ducaysteen u qiray oo waxa weeye bacda asalaa adkaarta lala yimaado oo aynu maaragtay isagana arkayna bal axaadiisa ay bukhaari iyo muslim wariyeen oo ka sugnaaday alxadiid alraabic walcishruun xadiidka labaatan iyo afar bacda almia waa boqol iyo labaatan iyo afar can cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma cabdullaahi bni cabbaas waxa uu yidhi isagii abiiba allah ka raali noqdee ana rafca asawt rafciga kor loo qaadaayo rafcu sawt codka kor loo qaadaayo bidikri dikriga kor loogu qaadaayo oo waxa weye subxaana allah alxamdu lilah kor loo qaadaayo xiina yansarifu annaasu min almaktuuba xiina waqtigii yansarifu ay ka guddoomaan annaasu dadku min almaktuuba salaada waajibkaa kaana waxau ahaa calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaayo mid macruufa oo la yaqaan oo sidaas lagu garto ayuu ahaa ey sunnihii nebiga ayuu ahaa wey oo dadku kor bay u qaadi jireen adkaarta markay salaada ka baxaan qaala ibnu cabbaas waxa uu yidhi riwaayad kale waxay ahayd wuxuu yidhi kuntu kuntu aclamu waxaan ku garan jiray ida insarafuu markay salaada ka baxaan bidalika arrintaa macnaha salaada markay dhammeeyaan oo assalaamu calaykum la yidhaahdo hadduu qofkii soo daahay matalan oo ku soo socday masaajidkii waxaan ku garan jirnay in salaadii laga baxay waxa weeye idaa samictuu markii aan maqlo saasaan ku garan jiray buy ha marka waxaan garan jiray mar haddii salaadii laga baxay mar haddaan arko iyagoo adkaarta akrinaya astakfir allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah takbiirsanaya oo salaadii in la dhameeyey oo laga baxay ayaa saas ku garan jirno calaamad bay ahayd u garan jiray oo dadka soo daaha iyo ay ku garan jireen wa fii lafdin waxau ahaa ma kunaa nacrifu ma aanu ahayn kuwa garta ma kunaa nacrifu inqidaaa salaati rasuuli llahi sala allahu alay slam inqidaaa salaati rasuuli llahi sal slam salaada salaadii nebigu inay dhammaatay kuwa aanu garan jirin ilaa bitakbiir takbiirta mooye macnaha takbiirtaa kor loo qaadayo codka oo dadkii takbiirsanayaan oo waxa weeye ay adkaartaa la imaanayaan ayaan ku garan jirnay salaadii nebigu inuu dhameeyey alayhi الsalaatu wasalaam waka ma yuukhadu min alxadiid marka maxaa laga qaadanaya xadiidkana waxaa laga qaadanayaa kow marka ugu horeysaa istixbaabu dikri bacda asalaa marka ugu horeysaa salaada marka la dhameeyo in la adkaarsado wayna noo imaan doontaa tasbiixda iyo tahliisha la akrinaayo kulli marka in la istikfaarto la takbiirsado waxa weeye dikri loola yimaado inay sunno wanaagsan tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa labo in kor loo qaadayo oo waxa weeye qofka dikriga inuu kor u qaado oo waxa weye dadka ay maqlaan ayaa iyaduna sunna waxaynu kaloo ka qaadanaynaa macnaha inay arrintaasi macnaha arrin sunna a tahay oo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam arrin macruufa ay ahayd oo saxaabadoo dhan ay yaqaaniin oo dadka xataa gadaal ka yimaada ay ku garan jireen salaadii in laga baxay taas ayaynu inoo waadixiyey waxa weeye cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhuma alxadiid alkhamis walcishruun bacda almia boqol iyo labaatan iyo shan xadiidka waxa uu yihi can waraad mawla almuqirat bni shucba waraad waa mawla waxaa xoreeyey saxaabigan almuqiira bni shucba oo kuufo madaxda ka ahaa ayaa xoreeyey waxa weeye waa saxaabigii macruufkaayo masxul khufeynkeena ugu soo maray oo nebiga u khidmeynayay almuqirat bni shucba marka ninkan waraad la yihahdo isagaa xoreeyey oo mawlihiisii wey qofka markii la xoreeyo kabacdi qofkii xoreeyey ayuu mawlo u noqonayaa qaala waxa uu yihi marka waraad baa waxa uu yihi amlaa calaya wuxuu ii yeeriyey qofka markaad inta wax u yeerisay imlaagu waa yeerinta inta wixii loo akriyo la yihahdo qor oo markaa qoro adna aad afka uga akriyayso u yeerinaysa amlaa calaya almugiirat bni shucba mugiirat bni shucba oo mawlihiisiiya ayaa waxa ii yeeriyey buu yidhi oo fi kitaabin kitaab ilaa mucaawiya mucaawiya ibn abi sufyaan oo sham jooga oo amiirulmu'miniin ah ayaa mugiira waxa uu usoo qoraalaya warqad oo wuxuu ku yidhi maxaad nebiga ka maqashay o iisoo qorbal wixi aad nebiga ka maqashay markaasuu mugiirana kuufuu joogay oo madax ka ahaa ilaa uu ka dhintayna kuufa ayuu xukumayey baa lii marka warqad buu usoo qoray risaalo usoo qoray uu axaadiis ugu soo qoray marka waxaa ka mid ahaa dikri dikrigan iyo axaadiistan nebigu bacda salaa adkaartu akrin jiray baa ka mid ahay marka wuxuu yidhi wuxuu u yeeray dee ninkan mawlihiisi iyo addoonkiisi awal ahaa u xoreeyey ii qor buu yidhi waxaan ku yeerinayo qor warqad qor dheer waxa weye risaala oo loo qorayo mucaawiya oo amiir muminiina marka kitaabkii buu qoray waxa weeye waraad baa qoray markaasuu u yeeri ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam kana yaqulu fi duburi sala fi duburi kula salaatin kula salaatin salaad kasta oo waxa weeye nebigu uu tukada calayhi salatu salaam fi kulli salaa salaad kasta oo nebigu uu tukado oo maktuuba waajib ah wuxuu odhan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam hadda waa salaad kasta oo tukado wuxuu odhan jiray laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acdayt walaa mucdiya lima manact walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd saasuu odhan jiray buu yidhi wuxuu odhan jiray buu yidhi laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa tawxiidkii waa kelimatu tawxiid ayuu qiri jiray lahu lmulku boqortooy oo dhan buu leeyahay walahu alxamdu mahadoo dhan buu leeyahay wa huwa calaa kuli shayin qadiir wax walbana alla awoodaa allahuma allahyow laa maanica wax wax diidi kara ma jiro limaa acdayta wax adugu bixisay adigu waxaad bixisidood isiisid ama qof siisid qof diidi kara hor istaagi kara ma jiro walaa mucdiya qof bixin kara ma jiro limaa manacta waxaad adigu diidid qofna ma keeni karo walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi mid sharaf u saaxiiba aljadda laba arrimood baa loo isticmaalaa awownimada waa la yidhahdaa iyo nasabka sharafta iyo madaxnimada iyo maalkana waa la yidhahdaa marka waxaa la odhan karaa walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi mid sharaf iyo nasab iyo qabiil u saaxiiba minka xaggaaga aljaddu sharaftaas iyo qabiilkaas waxba u tari maayaan waana la odhan karaa walaa yanfacu daljaddi mid maal u saaxiiba agtaada waxba maalkiisi tari maayo hadduunan cibaado iyo camal wanaagsan la imaanin waxba tari mayso wey uma wuxuu yii waraad baa wuxuu yihi tuma watadtu macnaha bacda dalik macnaha kabacdi xilli dambe warqadii waa la diray mucaawiya loo diray waraadkii qoray baa wuxuu yihi kabacdi ayaam dambe ayaan mucaawiye u imid oo waxaan imid waxa weye shaam mucaawiye ugu imid fa samictu waxaan amr maqlay ya'muru nnaasa isagoo dadkii amraaya bidalika xadiidkii isagu uu soo qoray warqadii markay mucaawiye u timid ayuu dad isagiina ku camal falay dadkiina baray oo amray oo yidhi adkaarta la imaada bacda asalaa markaad tukataan maasha allah saasay ahaayeen marka madaxda muslimiintu oo waxa weye wanaagga u amrayeen oo waxa weye iyaguna cilmiga u dalbayeen oo waxa weye khayrka isugu dardaarmaayeen wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa kaana yanhaa nebigu waxau nahyin jiray oo la socotay kitaabkii can qiila wa qaal macnaha axaadiis badan baa ku sugnaatay oo nabiga calayhi salatu salaam inuu nahiyey can qiila wa qaal waa la yidhi waa la yidhi macnaha war aan la hubin oo qofku iska sheego wa idaacati almaal maalka oo la dayaco oo xoolaha lagu cayaaro israaf lagu sameeyo waxaan markaa loo baahnayn lagu israaf sameeyo ilaahay baana yidhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu israafka iska ilaaliya wa kasrati asu'aal waxa weeye su-aasha badanna nebigu waa nahyin jiray su-aasha marka waxay yidhahdeen culimmadu waxa weeye su-aasha markaa qofka xoola weydiisanayo ama dadkii baryayo laakiin su-aasha cilmi lagu doonayo cilmi lagu dalbayo nebigu waa beri jiray qof walba oo cilmi weydiiyaa wa kasrat su-aal marka taasay ku dhacaysaa wa kaana yanhaa waa nahyin jiray can cuquuqi alummahaat hooyooyinka in lagu caasi sameeyo caasi lagu noqdo aabuhuna waa la mid waaridka in caasi lagu noqdona nebigu waa nahyin jiray wawadulbanaat gabdhaha in la xabaalana waa nahyin jiray oo waxa weye gabdhahay nebcaayeenoo gabadhiyo nool ayay xabaali jireen wuxuu kaloo nebigu nahyin jiray wa mancin wahaat inuu qofku yidhaahdo wax walba aniga hala isiiyo wax walbana uu diido marka mancigu waa qofku inuu wax walba isagii dalbanayo waa inuu wax walba diido manci macnaha wixii isagu uu hayo ma raba inuu bixiyo wahaad wax walbana keen buu kule aniga isii taasna waxa weeye iimaan la-aantaasn nebigu waa nahiyey calayhi salaatu wassalaam marka macalshaahidku waxa weeye nebigu calayhi salatu slam waa inta hore xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam markuu salaada ka baxo inuu oran jiray laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir allahu laa maanica lima acdayt walaa mucdiya lima manact walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd ducadaas inuu akrin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba axaadiista kalena waxay caddaynaysaa inuu nebigu marka ugu horeysa saddex jeer ohan jiray astagfir allah astagfir allah astagfir allah allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da ljalaali walikraam allahu laa maanica lima acdayt walaa intaas oo dhan marka adkaar fara badan ayaa nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam oo waxa weye kala duduwan oo waxa weye aada iyo aada u fara badan oo ku sugnaatay bacda asala markii salaada la tukado gadaalkeeda marka waxaan ka faa'idaynaa xadiidka marka ugu horeysa istixbaabu hada dikri macnaha ducada noocaasa in la akriyo leanna waxay xambaarsan tahay tawxiidkii iyo caqiidadii shirkigii oo la nafiyey ilaahay oo loo sugay cibaadadii iyo waxa weeye tawxiidkii ayay xambaarsan tahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa annahyu can hadihi alkhasaal addamiima waxyaalahan xunxun in la iska ilaaliyo can qiila waqaali kasrat su-aali waxa weeye waxaasoo dhan in aad iyo aad la isaga ilaaliyo oo laynaga nahiyay ayaan ka faa'ideynaa waxaan kaloo ka faa'ideynaa in maaragtay qofka mu'minkaa inuu haddii uu garto ilaahay mooye wax kaloo wax bixin kara inaysan jirin cid wax diidi ka dhana inaysan jirin alla mooye markaa ilaahay buu wax walbana ka dalbanayaa waxa weeye caqiido iyo idmi-inaan buu helayaa marka inuu saa ku dadaalo qofka mu'minka ayaa la rabaa oo aad iyo aad isaga ilaaliyo inuun cid kala milicsan waxaynu kaloo ka faa'ideynaa midda shanaad musaaracatu asaxaaba say saxaabadu khayrka ugu degdegi jireen mucaawiya radiallahu canhu amiirulmu'miniina ayaa waxa weye markuu xadiidkii soo gaaray naftiisiina ku camal falay dadkiina amraya marka say khayrka ugu degdegi jireen naftoodana u samayn jireen dadkana u amri jireen ayaan ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa fiihi alcamalu bikhabar bikhadi maaragtay bilkhadi ha almacruuf qofka khadkiisii haddii la garanayo kitaabkii uu kuusoo qoray risaaladii khadkiisina la garanayo lagu camal falayo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qubulu khabar alwaaxid macnaha hal qof wixii uu kuu sheegay oo hiqa ah oo saxaabadu kulligood hiqay ahaayeen cuduula wanaagsan diintooda lagu kalsoon yahay waa la qaadanayaa waa masale la idhiidhaa mustalax alxadiidka waxaynu kaloo ka faa'ideynaa macnaha waxyaalahaas kathratu su-aal qiila waqaal iyo in aad iyo aad la isaga ilaaliyo banaanka laga maro alxadiid asaabit bacda asaabi walcishruun bacda almia xadiidka boqol iyo labaatan iyo labo isaguna wuxuu kasii hadlayaa weli maaragtay adkaartii waxa weeye bacda asala adkaarta la akrinaayo waxa yiri waxaa laga wariyey can sumay mawla isaguna waa mawlo wey waa nin la xoreeyey mawla abi bakr ibni cabdiraxmaan ibn alxaarith ibn hishaam marka alxaarith ibn hishaam waa saxaabi wey a alxaarith ibn hishaam waa abujahl walaalkii waa saxaabi laakiin labadaa ka horeeya waa taabiciin isaguna waxa uu ka warinayaa can abi saalix asamaan dhekwan baa laohan jela abi saalix asamaan waxaa lagu a ninkii subaga gadaba waa waa laqab wey dadka qofka subaga gada ayaa la yidhahdaa samaan iyo kii subaga gadi jiray w macluum can abi hurayrata radi allahu canhu xadiidka abu hurayra marka laga warinaya waxa uu yihi abu hurayra ana fuqaraa fuqaraai almuhaajiriin nimankii muhaajiriinta oo fuqarada ahaa oo waxba haysan asxaabu sufa la odhan jiray abu hurayra ka mid ahaa oo waxa weeye kasoo haajiray dhulkoodii oo waxa weeye diintooda la soo cararay madiine markay yimaadeen xoolama ay haysan jihaad bay u taagnaayeen nabiga calayhi sala salaam cilmiga ka baran jireen jihaadkana waa u raaci jireen masaajidkana waa seexan jireen waxay haysteenna ma jirto waxau yidhi markaa ana fuqaraa almuhaajiriin fuqaradii muhaajiriinta ahayd ayaa atow waxay u yimaadeen rasuul allahi sala la sl rasuulka ilahi bay u yimaadeen fa qaala waxa uu yihi waxay yidhahdeen markaa ooy nebiga marka u yimaadeen bay waxay yidhahdeen fa qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul allah rasuulka ilaahio dahaba ahlu duthuur adduthuur waa alamwaal alkathiira adduthur waxa laha maalka faraha badan dahaba waxa ay la tageen ahlu duthuuri nimankii maalqabeenka ahaa oo xoolaha badan lahaa oo tujaarta ahaa ayaa waxay la tageen oo qaateen bidarajaat alcula macnaha darajooyinkii sare oo waxa weeye jannada meelihii sare oo laga gaari lahaa fadaa'ishii badnayd iyo wanaaggii badnaa nimankaasaa helay mhm ma aha marka xaasidnimo inay ka tahay laakiin waa qibdaa la yidhahdaayo waxay hanana jeclaysanayaan iyaguna inay maal helaan ay sadaqaystaan marka waaba ka hadday sii sheegayaan waxay yidhaahdeen wan wannaciim ha ha wanaciim almuqiim iyo waxa weeye naciimkii aakhiro oo muqiimka ayo baaqiga noqonay markaasuu waxau yidhi nabiga calayhi salatu salaam fa qaala waxau yidhi wamaa daak maxay tahay arrintaasi marka seebay darajadaa saro idinku idin haysan maxay tahay iyaguna gaareen qaaluu waxay yidhahdeen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan u tukanayno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayno intaa waa wadaagna wayatasaddaquuna wayna sadaqaysanayaan maalkoodii oo xoolay haystaan walaa natasaddaq annagu waxbama sadaqaysanayno waka wayuctiquuna way xoraynayaan oo waxa weeye dad bay xoranayaan walaa nuctiq annagu waxbama xoraynayno oo waxaan wax ku xorayna ma haysano ha fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi waxau yihi afalaa ucallimukum yaanan idabaraynin shay-an yaanan arrin wax idabaraynin tudrikuuna aada ku gaadhaan bihi shaygaa man sabaqakum ciddii idinka hormartay wa tasbiquuna aada kaga hormaraysaan bihi ay bisababihi man bacdakum ciddii idinka dambaysa manaa arrin waxbaan idabarayaa adkaar aada kaga hormaraysaan cid alla cidda idinka dambaysa wayna fadligiina soo gaari karin iyo kuwaanna aada waxa weeye ku gaaraysaan oo waxa weeye darajaadkaas ay xoolahooda ku helayaan idinkuna aada ku helaysaan waxa uu yidhi marka walaa yakunu axadun afdala minkum ilaa man sanaca mila ma sanactum qof idinka fadli badanayana ma jiro saxaabada hadda idinla joogta oo xoolaha badan bixiyey ilaa qof sameeyey waxaad samayseen mooye qaaluu waxay yidhahdeen bala nabar ha yaa rasuul allah nabar noo walba waxaan doonaynay darajaad sare inaan hele nabar qaala waxau yidhi tusabbixuuna waa tasbiixsanaysaan wa subxaana allah baad odhanaysaan wa tukabbiruuna allahu akbar baad odhanaysaan wa taxmaduuna alxamdu lilaahi baad odhanaysaan dubura kulli salaatin dubura kulli salaatin salaad walba gadaalkeeda ayaad odhanaysaan manaa salaad walba markaad tukataan oo waxa weeye ayaad odhanaysaan talaatan saddex wa talaatiina mara soddon iyo saddex jeer ayaad odhanaysaan subxaana allah wallahu akbar walxamdu lilah ama subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar kaa doonta hormari waa isku mid ayaad odhanaysaan qaala waxau yidhi abu saalix ayaa waxa uu yidhi ninkii warinaya wey farajaca fuqaraau lmuhaajiriin muhaajiriintii baa soo noqday way sameeyeen camalkii bay sameeyeen saxaabadii kalaa maqashay oo tujaarta ahayd iyaguna waa sameeyeen waa soo noqdeen nebiga usoo noqdeen calayhi salaatu wassalaam ilaa rasuuli llahi sala l rsulka ilahi bay u yimaadeen fa qaaluu markaasay waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waxa weeye intay u yimaadeen nabiga calayhi salaatu wassalaam ayay markaa u sheegeen oo waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayo walaalahaya intii oo kale bay sameeyeen qaal waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo samica ikhwaanuna walaalaha iyagii xoolaha lahaa ahlul-amwaal maalka haystay waxay maqleen wanaaggii aadna bartay bimaa facalnaa wixii aan samaynay bay maqleen fafacaluu iyagiina waa sameeyeen midlahu sidoo kale faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa faqaala rasuulu llahi sal slam dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa dee taasi waa fadli ilaahay oo ciddii uu doono uu siiyo haddaba waxaad ka qaban kadhaan ma jirto weeye hadday iimaankii iyo cibaadadii iyo maalkii ilaahay isugu daray hadda waxaad ka qaban kadhaan malehee idinkuna intiina ku dadaala waka qaala waxa uu yidhi sumayi baa wuxuu yidhi waa raawigii xadiiska warinaye faxadadtu waxaan uga warramay bacda ahlii ahalkayga qeyb ka mida ayaan uga warramay oo gurigiisi markuu in dadka u sheegay oo xadiidkaas dhahaya saa iyo saa bi hada alxadiid fa qaala waxau yidhi markaan u sheegay qaarkii ahalkeyga waxay u yihahdeen wahinta war waad khaldanto khadac baad ku dhacdaye innamaa qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salatu salaam waxa uu yidhi tusabbixu tusabbixu allaha ay subxaana allah baad odhanaysaa talaatan wa talaatiin soddon iyo saddex wa taxmadu allaha allaad mahadinaysaa talaatan wa talaatiin wa tukabbiru allaha talaatan wa talaatiin soddon iyo saddex jeer farajactu marka macnaha halkan waxa weeye ninkii uu u sheegay isagu marka hore xadiidka waxa uu ku wariyey subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar in soddon saddex jeer la israacinaayo ninkii ushe qofku u sheegay wuxuu ku yidhi warmaya saa maahee soddon iyo saddex jeer baad dhahaysaa subxaana allah haddana soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah haddana soddon iyo saddex jeer allahu akbar saas weeye macnuhu xadiidku markaasaan ku noqday buu yidhi oo waxaan usoo noqday saxaabigii awal aan ka maqlay ilaa abi saalix aan usoo noqday fadakartu waan u sheegay lahu dalika arrintaasaan u sheegay markaasuu waxa igu yidhi fa akhada biyadii gacantaydu qabtay faqaala waxau yidhi qul waxaad dhahdaa allahu akbar ilaahay baa weyn dheh waxa weeye wa subxaana allah ilahay baa xumaan o dhan ka nasahan walxamdu lilah intaa markaad dhahdid waxa weeye waxaad intaa dhahaysaa buu yidhi soddon iyo saddex jeer ayaad dhahaysa ha tukabiru subxaana allah walxamdu lilah xataa tabluqa ilaa aad soo gaadhid bu aad ka soo gaadhid min jamiicihina kulligood ilaa aad ka soo gaadhid talaatan wa talaatiin sidaa dheri rawaahu muslim ayaa qeybtaa dambe warinaya marka laba dariiq weeye labadabana waa saxiix inaad israacisid oo tiraahid subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar aada israacisid oo soddon iyo saddex jeer aad tirsatid waa bannaanta oo wax ku diidaaya ma jiraan oo waa saxiix inaad aad waxa weeye subxaana allah soddon iyo saddex jeer dhaadid alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer dhaadid allahu akbar aad soddon iyo saddex jeer dhahdidna iyadana waa bannaan tahay oo waa saxiix marka labadaas arrimoodba waa ku bannaan tahay oo culamadu waxay yidhahdeen labadaba kii aad la timaadidba waa saxiix wey marka wax kuu diidaya ma jiraan maqsuudku waxa weeye un in ilaahay la huufo oo waxa weeye xumaan oo dhan laga nazo oo la tanziiha aad la timaadid subxaana allah ood ilaahay ammaantid waxa weye alxamdu lilah ilaahay mahadisid allahu akbar aad dhahdid intaa weeye macnaha loo jeedo laakiin haddaad kala hormarisid iyo haddaad isku dartid iyo od israacisid oo soddon iyo saddex jeer ka dhigtid iyagoo dhan aad tirsatid iyo haddaad mid walba soddon iyo saddexdeeda gaar u tirisid intaba waxa weeye wax dhibaato ah kuma jirto wayna bannaan tahay intuba culamaduna waxay yidhahdeen wax dhibaataa male calaa kulli xaal marka qofku marka ugu horeeya oo uu salaada waxa weeye uu ka baxo waa inuu la yimaado adkaarta waxa weeye ilaahay istikfaar inuu la yimaado astakfir allah soddon waxa le saddex jeer buu odhanaya astakfir allah kabacdi markaas waxa weeye haddii uu waxa weye markaa ducadaa ku daro laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu ala kuli shayin qadiir ama uu waxa weeyaaba kuwa kaba bilaababa allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da ljalaali walikraam allahu laa maanica lima acdayt walaa mucdiya lima manact walaa yanfacu da ljaddi minka ljad kabacdi markaas uu waxa weeye soddon iyo saddex jeer subxaana allah yidhaahdo soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar uu boqolkana ku khatimo laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir taas haddii uu yidhaahdana waa jayad wey oo waa fiican tahay kabacdi markaas aayad kursida uu akriyo oo waxa weeye dubur asalaa aayad kursida aada iyo aad ayay u wanaagsan tahay oo in la akriyo ayaa wanaagsan oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam qofka waxa weeye aayad kursida akriya salaad kasta gadaalkeeda jannada waxaa kaji ka xiga un geerida mawd un baa ka xiga waxa weye wax kale kama xigaan marka inuu akriyo aayad kursiga kabacdi markaas qulowalaha iyo adkaarta kale iyo wuxuu akrisan karo oo akristo intaba waa banaanta baabka soddonaad waxa weye baab alkhushuuc fi salaa khushuuca in lala yimaado salaada khushuucu waxa weeye ilaah in la isku duleeyo oo waxa weeye aad adduunyo kale iyo waxyaalo kale oo dhan qalbigaaga ka saadid ood ilaahay hor istaagtid oo waxa weeye tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fa inahu yaraak ilaahay aada u caabudid sida adigoo arkayoo kale wax alla wixii asbaaba oo keenaya khashuuca inay kaa kaxeeyaan ama ha noqdeen sawiro ama ha noqdeen waxyaalo aad waxa weeye fiirfiirinaysid ama wax kaloo ku mashquulaysid ama waxaad dhegaysanaysid waxaasoo dhan in la iska fogeeyo ood khushuuc la timaadid ayaa la rabaa waana ruuxda dhan oo salaada inuu qofku ku khushuuco loo baahan yahay xadiidka asaabic walcishruun bacda almia can caaishata radi allahu canha waa boqol labaatan iyo toddobo can caaishata radi allahu canha waxay tidhi ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka calayhi salaatu wassalaam sallaa ayaa tukaday oo ku tukaday fii khamiisatin lahaa aclaamun maro khamiisadu waa maro calaamada leh oo waxa weeye waa kisaa calaamadale weeye oo wanaagsan oo qurqurux badnaayo oo loo soo hadiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa sallaa waxa uu ku tukaday fii khamiisatin laha aclaamun maradaasuu ku tukaday markuu ku tukaday ayuu fa nadara ilaa aclaamihaa calaamadaheediibuu eegay nadratan hal mar buu eegay falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala ayuu waxa uu yidhi idhabuu la taga bikhamiisatii haadihi maradaydan la taga oo u geeyaa ilaa abijahm ninka abijahmin la yidhaahdo u geeyaa wa'tuunii iiga keena isagaa un usoo hadiyey ninkaana usoo hadiyeeyey wa'tuunii iiga keena biimbijaamiyati abijahmin biimbijaamiya iyaduna waa kisaa-un kaliid wey waa go adag oo aan calaamado iyo waxba lahaynoo waxa weeye maaragtay wax qurquruxa iyo aan lahayn oo isku ego waxa weeye adag wey sababtu maxay tahay fa inahaa alhatnii waxay iga mashquulisay aanifan mar dhoweyd can salaatii salaadayda iga mashquulisay oo markaan eegay ayaan waxa weeye salaadaydii ay iga mashquulisay marka sidaa daraaddeed qaado oo u geeya ninkaa abijahmi oo iiga keena aniga middaas adag oo waxa weeye maaragtay aan wax calaamadaa lahayn oo lagu mashquulaynin allahu akbar marka alkhamiisa buu yidhi waxaa la yidhahdaa kisaa-un kalid weeye oo waxa weeye maaragtay calaamado iyo waxaas ha kisaa aan adkayn weeye oo calaamada leh imbijaamiyaduna waa kisaa-un khaliid oo waxa weye labadaba sheikha ayaa halkaa kusii caddeeyey halkan waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan nebiga calayhi salaatu wassalaam maradaasaa loo soo hadiyeeyey markii loo soo hadiyeeyey maradaa oo ninkaa usoo hadiyeeyey ayuu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wassalaam markuu ku tukadayna wuu eegay ishiisiibaa waxay eegtay marka hal mar waxa weeye calaamadii iyo quruxdii marada markaasuu ka baqay nebigu inay salaadiisii ka mashquuliso markuu ka baxay salaadii buu salaadii dhameeyey buu iska siibay oo yidhi u geeya oo iga soo bedela waka marka waxaanu ka qaadanaynaa mashruuciyat alkhushuuc fi salaa salaada in lagu khushuuco inay waxa weye aada iyo aada u wanaagsan tahay asbaabta khayrka o dhan lagu gaarana weeye marka waxaa loo baahanya in salaada lagu khushuuco oo aada iyo aada loogu dadaalo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ishtiqaalka wax alla wixii kaa mashquulinaya salaada inaad marka horeba iska ilaalisidoo aada iyo aada uga dheeraatid waxaynu kaloo ka faa'idaynaa karaahiye inay tahay waxyaalaha masaajida iyo lagu qurqurxinayo oo qofka ishiisii raacayso oo la xarxardhayo inay karaahiye tahay nebiguna waa sii sheegayoo aakhiru zamaanka in masaajida waxa weeye tabaaha annaasu dadku inay ku ku tartami doonaan oo ku faantamayaan oo qurxin doonaan waxa weye nebigu waa sii sheegay calaamadaha saacadday ka mid tahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inay jawaas tahay qofka hadiye kuu keena hadiyadii haddii laga aqbalay in xataa lagu celin karo hadday asbaab jirto inaan wax dhibaataa lahayn haddii qofkii asbaabtii loo caddeeyo oo waxa weye la yidhaahdo dhibaatadaas awgeed ayaan maaragtay u celinayaa wax dhibaataa oo mashaakila male sidaas uu nebiguba u celiyey leanna nebigu hadiyada waa aqbali jiray waana ka aqbalay markii hore kabacdi markay sababtaan la timidna waxa weeye wuu celiyey oo waxa weeye u celiya ayuu yidhi marka sidaa daraaddeed wixii dhib keenaya waa la celinayaa laakiin waa loo caddaynaya qofkii oo saas ayaan kuugu soo celiyey baa laleeyahay si uunan wax dhibaataa ugu qaadan oo unan meeshii xumaan u imaanin marka waswaaska wax walba oo waswaas keenaya ama salaadaadi kaa mashquulinaya in aada iyo aada looga dhawaado wey aada iyo aada looga fogaado weeye oo qofku ku ijtihaada marka horeba inuu ku dadaalo inuu wix alla wixii salaadiisa waswaasinaya ama waxa weeye mashquul ku keenaya ama hadhow salaadiisa kasoo dhexgelaya sida shaydaanka iyo waxa la mida inuu marka horeba aada iyo aada uga dheeraado sawirada iyo waxa weeye calaamadaha ubax ubaxa iyo waxa hortaada la surayo iyo kulli in waxa weye marka horeba guriga aada iyo aad looga ilaaliyo baa la rabaa oo lagu dadaalo baabka soddon iyo kow waxa weeye aljamcu bayna asalaatayni fi safar salaadaha in la jamciyo safarka qofku markuu safar iyo musaafir yahay waxaa u bannaan inuu salaadihii jamciyo oo duhur iyo casar isku daro cishe iyo maqhribna isku daro salaad subaxna xilligeeda tukado waxaa kaloo u bannaan inuu qasriyo oo waxa weeye duhurkii laba ragcadood tukado casarkii laba ragcadood cishihii laba ragcadood saddexdaasaa la gaabiyaa oo rubaaciga marka bal nebigu siduu u samayn jiray calayhi salaatu salaam safarka iyo jamciga iyo qasriga kulli aynu aragno xadiidka boqol iyo labaatan iyo sideed waxau yidhi can cabdillaahi ibni cabbaas radia allahu canhuma waxau yidhi qaala waxau yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yajmacu waa waa jamcin jiray fii safar fi safar safarka waxa uu jamcin jiray bayna salaati alduhri waalcasar salaada duhurka iyo casarka waa jamcin jiray idaa kaana calaa dahri sayrin hadduu socod ku jiro oo masaafir yahay ha wayajmacu waa jamcin jiray bayna almaqribi waalcishaa maqribka iyo cishahana waa jamcin jiray xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey jamciga iyo qasrigaa kala duwan jamcigu qofku marka uu soconaayo oo safar ku jiro oo aad taraagii ku dhex jirtid waxaa kuu bannaa inaad jamcisid qasrisidna oo labadaba way kuu bannaan tahay culamadu marka qaar waxay ku tageen in badan haddii qofku uunan ku jirin calaadahari sayr uunan ahayn oonan socod ku jirin in uu markaa waxa weye jamcinayo laakiin qasrigi inuu qasrinayo oo jamcinayo laakiin markuu meel degan yahay oo magaaladan aad joogtid safarna aad tahay dhowr beri joogaysid inaadan jamcinaynin laakiin aad qasrinaysid keliya sida nebigaa markuu tabuug iyo joogay oo laba laba ragcado u tukanayey laakiin salaad walba xilligeeda uu tukanayay maka markuu joogay salaad walba uu xilligeeda tukanayay culamada qaarna waxay ku tageen inay labada wejiba bannaan tahay oo waxa weeye nebigana marmar bay ka dhacday baa layidhi oo uu sameeyey inay labadaba bannaan tahayna culamada qaar baa ku tegey marka xadiidkan hadda wuxuu inoo caddaynayaa oo cabdullahi ibnu cabbaas waadix inooga dhigay nebiga calayhi salaatu wassalaam haddii uu socod ku jiro oo taraaggii ku dhex jiro oo meel dego markaa waxa weye uu rabo inuu haddana hadda galabtaba ka carraabo waa jamcin jiray oo duhur iyo casarna waa isku dari jiray maqrib iyo cishana waa isku dari jiray nimanka xanafiyada la yidhaahdo ayaa arrintaas khilaafayo khalad bay u fahmeen oo waxay yidhahdeen wax la yidhahdo jamcu suuri bay isticmaaleen oo waxay yidhahdeen arrin khada'a bay ku dhaceen oo culummada kale ku khilaafeen oo waxay yidhahdeen markii casarkiibaa dib loo dhigayaa ee duhurkiibaa dib loo dhigayaa markii casarku soo dhowyaha oo shan daqiiqa ka dhimantaa duhur la tukanaya kaasa haddana casarkii markuu galo islamarkaba lagu daraya arrintaasi waa khada' wey arrin saxana ma aha nabiga calayhi salatu salaam fii awali duhri buu ka tukan jiray oo waxa weye xadiis kaleoo jaabir baaba caddaynaya hadduu nabiga calayhi salatu salaam doonayo inuu guuro haddii xilligii duhurka galay duhurkuu tukan jiray casar buu ku dari jiray wuu socon jiray haddeen duhurkii gelinna intuu duhurka dib u dhigo ayuu hadhaw casarka ku tukan jiray marka waxaa la yidhahdaa jamcu taqdiim wa jamcu ta'khiir labadabana waa ku bannaan tahay waana arrin saxiixa oo waxa weeye axaadiis oo dhan ku caddahay oo waadixa amaa qowlka ay ku tageen xanafiyadu oo waxa weeye abu xaniifa iyo laga wariyo waa qowl daciifa oo waxa weeye aan la qaadanaynin bas waxa weeye waaba xaraj in la yidhaahdo shan daqiiqo oo waxa weeye ciriiri la geliyo waxa dhanba oo loo samaynayeyba waxay ahayd rafcu lxaraj in waxa weeye dadka dhibta laga dulqaado iyo mashaqada oo waxa weeye loo fududeeyo ee in dadkii xaraj la sii geliyo oo lagu sii ciriiriyo oo la yidhaahdo maya waa inaad waxa weye hal waqti isugu keentaan arrintaasi waa khada wey marka gazwatu tabuug oo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam muddo isagoo halkaa jooga ayuu wuxuu samayn jiray waxa uu tukan jiray laba laba ragcadood ayuu tukan jiray laba laba ragcadood waa marka uu joogay marka meesha oo uunan geedi ahayn markuu geediga yahay laakiin waxa uu tukan jiray wuu jamcin jiray calaa kulli xaal culimmada qaarna waxay leeyihin waxaa ka sugnaatay nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu jamciyey isagoo meel degan marka labada dhinacbana waa banaan tahay culamada qaar baa ku tegey waay marka waxaan ka faa'ideynaa xadiidka sida waxa weeye daahirka ku ah inay banaan tahay in la jamciyo waxa weeye salaadaha rubaaciga weliba safarka keliyana maahe waxaa sugan asalku waa safarka siyada in salaadaha loo jamciyo laakiin waxaa sugan oo kale in waxa weye nabiga calayhi salatu salaam uu salaadihii jamciyey waxa weye isagoo madiino jooga roobna jirin waxa weye safarna jirin oo lirafci lxaraj buu yidhi cabdullahi bni cabbaas ha marka marmar iyadana way banaan tahay qofku ama uu iska xanuunsan yahay ama waxa weye markaas uu xaraj iyo dhib dareemaayo inuu marmar sameeyo way banaan tahay wax dhibaataa maleh roobkana waa loo jamciyaa oo haddii roob jiro iyadoo muqiim la yahay waa la jamcin karaa marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka jawaazu ljamci bayna salaatay duhur walcasar in la jamcinaayo oo laba laba ragcadoodna la tukanaayo oo la qasirinaayo haddii safarkii lagu jiro waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ka faa'ideynaa cumuumka xadiidku inuu keenaayo haddii aad tahay calaa dahri sayr inaad masalan labadii salaadood duhurkii dib baa udhigi kadhaa maqribkii dib baa udhigi kadhaa sidii nebiguba uu sameeyey maalintii waxa weeye xajka xajatulwadaac oo kale carafa markuu kasoo gadoomay waay laakiin axaadiista kalaa sii caddaynaysa inay labadaba ku banaan tahay oo waxawey axaadiistu iyagaa iswada caddayso oo laisku wada fasiraaye hal xadiid keliya xukumkii lagama wada qaadan karo baabka isaguna waxa weeye ku xiga oo weli safarka kasii hadlaya waa qasru salaa fi safar waa baabka labayo labaatan waa qasriga waa labalabada ragcad marka qasri waa soo gaabin jamcina waa isku daris wa marka alqasru waxa uu ku dhacayo waa saddex salaadood waa salaadaha rubaaciga waa duhurka waa casarka waa cishaha waxa la jamcinayana waxa weeye waa afar salaadood waa duhur iyo casar maqrib iyo cishe salaada subaxiyadu xilligeeda ayaa la tukanaya oo xadiid kalaaba jiro oo cumar ibn khadaab laga wariyo oo oranayo salaada siyadaba markii ugu horreysay waxaaba la waajibiyeyba ee caaisha iyo ay warinayaan laba laba ragcadood ha oo maka markii nebiga lagu soo waajibiyey salaada habeenkii leetu isaa micraaj nebigu laba laba ragcadood buu salaadahoo dhan tukan jira bay dhaheen markii nebigu soo haajiray kabacdi ayaa waxaa la ziyaadiyey salaadihii qofkii muqiimka ahaa safarkiina sidiisii baa loo daayey salaadii subaxna sideedii ayaa loo daayey alxadiid altaasic walcishruun bacda almia can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi saxibtu waxaan la saaxiibay oo raacay macnaha rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah baan raacay fa kaana waxau ahaa laa yaziidu midaan ka ziyaadin fi safari safarkii calaa rakcatayni laba laba ragcadu inuu tukado wa abaabakrin abaabakrna sidoo kale buu ahaa markuu khaliifada ahaa wa cumar sidoo kale wa cuthmaan sidoo kale kadalik kulligood macnaha saasay ahaayeen oo markay waxa weeye umarada ahaayeen ummaddana tujinayeen laba laba ragcadood bay tukan jireen waxay ku dhacaysaa waa duhurka iyo casarka iyo cishaha salaadahaas qasriga ah haddaba marka qowlka cabdullahi ibni cumar nebigu inuu saas samayn jiray waa saxiix oo lama hayo baa la yidhi nabiga calayhi salatu salaam salaad safara inuu dhammaystiray lama hayo abubakarna saas oo kale u ahaa baa la yidhi cumarna saas u ahaa amaa cuthmaan isaga waxaa ka sugnaatay aakhirkii inuu waxa weeye salaada isagoo maka uu soo xajiyey oo maka yimid inuu waxa weeye dadkii tujiyey duhurkii afar ragcadood casarkii afar ragcadood cishihii afar ragcadood markii la weydiiyeyna uu yidhi oo ku cileeyey dad badan oon diintii aqoon oo waxa weeye baadiye ka soo xajiyey baa jooga marka haddii ay arkaan imaamkii oo laba laba ragcadood tukanaya amayba is yidhaahdaan salaaduba waa intaasoo waxay weligoodba laba laba amay tukadaan markay guryahoodii ku noqdaan si ay marka salaadii u ogaadaan dhammaystirkeeda ayuu saa u yeelay calaa kulli xaal marka waa ijtihaad isaga ka yimid oo waxa uu ku ijtihaaday oo saxiixa caaishana saasoo kale waa ka sugnaatay iyadana inay ku ijtihaaday oo saasoo kala samaysay liajli macnaha dadku inay khalal ka gelin cibaadadoodii amaa dadkii haddii ay garanayaan sida saxiixa ah oo sunnaha waxa weeye in waxa weeye salaada duhurka laba ragcadood casar laba ragcadood cishihii laba ragcadood laakiin salaad walba xilligeedii baa la tukanaya waayo waa qasriga jamci maaha marka waxaa kala duwan qasriga iyo jamciga jamcigu qofku markuu safarka ku jiro laba laba isku darayo wey qasriguna waa markaad meel baad joogtaa saafir baa tahay asbuuc baad magaaladan joogaysaa salaad walba xilligeedii inaad tukatid laakiin laba laba ragcadood aad tukatid baa kuu banaan waa saas macnuhu qasrigu sida nabiguba uu sameeyey markuu joogay dhowr iyo toban beri iyo tabuk iyo meelaha usaa u tukanayey marka xadiidka waxaynu ka faa'ideynaa inay mashruuc tahay qasrigu waana ruksa min allah oo allah inuu siiyey laakiin way bannaan tahay qofku isagoo safara inuu salaadihiisii iska dhammaystirto oo asraafartiisii tukado salaad walbana xilligeedii tukado marka jamcinta iyo qasriga intuba waa rukso ee waajib ma aha oo qofka way u bannaan tahay sida kalena inuu sameeyo salaadiisii caadi ugu tukado oo wax bannaan wey marka mashruuc inay tahay baan ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay sunno tahay qasriga iyo jamcintuba inay sunnihii nebiga calayhi salatu salaam tahay oo ruqso tahay aan qofkiina lagu khasbayn la odhanay illaa wa illaa waa inaad samaysaa sidaad sunnihii nebiga raaciyo ruqsada qaadatidna falilaahi alxamd haddii aadan qaadanna waajib dushaada saaran ma aha waxaynu kaloo ka faa'ideynaa assafar qofku markuu safar yahay xadiidkani mutlaqan wuxuu caddaynayaa safar oo dhan kuma xira marka safarku waqti iyo masaafo shaaficiyada iyo iyagu waxay ku qaydaan waxa weeye qadar ilaa siddeetan kilomitr waxbay sheegaan laakiin wax daliila looma hayo wax daliila looma hayo sida saxiixa waxa weeye culummadu waxay yidhahdeen curfigaa loo celinaya wixii safar loo yaqaan baa safara wixii safar loo yaqaan unbaa safara dadka halkaa jooga curfigooda ayay u noqonaysaa maxaa safar loo yaqaanaa haddii meeshii safar loo yaqaan safar bay noqonaysaa meeshii aan safar loo aqoona safar ma aha intaas ayaa marka lagu gaabinayaa bay dhaheen culummadu oo waxa weeye lagu daynayaa ee waxa weeye masaafo go-an lama hayo wallahu aclamu billahi tawfiiq